بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابنا يا آية سديتا يا صدحات من سورة الكافي قال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا وفي تفسير سورة الكهف markii laynoo soo tilmaamay ilaahay inoo soo sheegay qisadii khadir iyo nebiyullaahi muusa waxaa laynoo sheegayaa lagu xijiyey dilqarnayn iyo saddex safar oo dheerdheer oo u galay dilqarnaynkaas maqrib waa aaday meesha u dambay soo gaaray adduunka mee inta camiran mashriqna sidoo kale meesha u dambaysa iyo sadayn meel la yidhaahdo intaasoo tegi iyo sadigii ou dhisay oo ku oodafeeyey qolada la yidhaahdo ya-juuj iyo ma-juuj qisadaasina waa qisadii afraad ee suuraddan lagu sheego wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wayasaluunaka can dilqarnayn kuwii yahuud ahaa waa iyagii dilqarnayn weydiiyey nebiga intay u yimaadeen nooga warran bay dheh aayaddaana la soo dejiyey wayasaluunaka can dilqarnayni ayaa la soo dejiyey wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan can dilqarnayni ninkii dilqarnayn la dhihi jiray xaggiisa ayay wax kaa weydiinayaan muxuu ahay shaanigiisu ninkaas ninkaa qisadiisu maxay ahayd taabay ku weydiinayaan ee qul waxaa dhahdaa sa'atluu waa akhrin doonaa calaykum dushiinna minhu dilqarnayn xaggiisa dikraa dikri iyo qur-aan qur-aan ka hadlaya baan idinku dul akhrin doonaa ku dheh sa'atluu calaykum minhu dikraa waxyi iyo qur-aan ayaan idinku sheegayaa khabarkiisa waa kan warkii marka innaa annagaa makannaa makaninay lahu isaga fil ardi ardada innaa annagu makanna waanu makaninay lahu dilqarnayn fil ardi ardadaan u sahalnay oo makaninay wa aataynaahu waxaanuna siinay min kulli shayin shay dhammaantiis sababaa sababkuu ku gaari lahaa wax allaale wuxuu damco sababkii gaarsiin lahaa ayaan u sahalnay madaxnimada sababkuu ku heli lahaa saldanada iyo awoodda sababkuu ku heli lahaa furashada iyo wax camiridda iyo wax dhisidda sababkuu ku gaari lahaa adawaadkii iyo qalabkii iyo wixii wax u sahli lahaa oo dhan baanu siina ilaahay baa koonkaanle cidda u sahlo inuu macno u dhiibo sahal muyasaraa looga dhigaya ilaahay baaba tilmaamaya addoonkaas innaa makannaa lahu fi lardi wa aataynaahu fiiri min kulli shay shay dhammaantiis waxaanu siinay sababa dariiquu ku gaari laha hadday cilmi tahay hadday awood tahay hadday tasaruf tahay waa u sahl dilqarnayn dee waa mashriq iyo maqribba hadduu ka teliyay afartii ninuu adduunka maamulay labadii muslimkaa mid ka mida weeye isagay nebi sulaymaan bay ahaayeen laba gaal iyo laba muslim ba ahay laba muumin dulqarnayn baa loo bixi nin mu'minuu ahaa baa la yidhi oo boqor ah oo ilaahay dhulka u dhiibay oo cadaalad sameeyey oo islaaxiyey waxaa la tilmaamaa inuu u dhexeeyey nebi ciise iyo nebi moxamed calayhi salatu wasalaam salawaatullaahi calayhima labada mu'minuu ka talisay koonka gebi ahaantiisaba sulaymaan iyo dulqarnayn waa iyada lagu tilmaamay labada kaafirna namruud iyo bukhtunasar wa aataynaahu min kulli shayin sababa deedna fa atbaca wuxuu raacay sababan sabab iyo dariiq buu raacay xaggaa iyo maqrib buuna u dhaqaaqay meesha qoraxdu u dhacdo ayuu u dhaqaaqay sababkaasuu raacay dariiq baan siinay dariiqiibuu raacay xataa idaa balaqa markuu gaaray maqriba shamsi qoraxda makaano dhiciddeeda maqrib meesha qoraxdu u dhacdo markuu gaaray wajadahaa qoraxdii waa helay taqrubu iyadoo dhacaysa fii caynin il xaamiatin madow wuxuu ka helay qoraxdii isha aragtideeda marka la fiiriyo iyadooba aamoodid inay ku dhacayso meel ila biyo macnaha fii caynin oo xamiatin suurat اlxijr waa inay ku soo marnay waxaan ku amuray nebi aadam min salsaalin min xamayn fii caynin xamiatin oo sida dhoobo madow oo kale ah biyo iyo dhoobo waxaa mid qoraxdii inay saas ugu dhacayso marka waa sida isaga u muuqata meeshii inta camirnayd u dambaysay oo kale weeye haddaad qoraxda meel biyo ku jira intay istaagtid qoraxdii baa kaaga dhex muuqanas midda kale qoraxdu markay dhacayso meesha u dambaysa marka aad joogto waxaad moodaysaa inay biyahaas kusii dhacayso meesha u dambaysa markaaad joogto biyo ama bad dhinaca kaaxigaan ay qoraxdu u dhacayso kaanabaaba meeshaas inay dhex gelaysaa moodaysaa amaa xaqiiqa ahaan dee qoraxdu waa falagaasaa u wareegaya halkaa hadday u dhacday xaggaas ka soo baxaysaa marka innaga noo dhacdo qolay u soo baxaysaa saasay u soconaysaa laakiin waa isha aragtideeda qoraxdii wuxuu arkay sidaas ah qoraxdu waa wax ilaahay ballaariyey iska weynaatay inta camiran adduunkaba u dhaafay baa leeyihi dilqarnaynkan sidaa markay dhacday wa wajada wuxuu kaloo helay cindahaa agteeda cindahaa haa oo cayntaas ishaas iyo biyahaas halkaas yaalla oo fii cayn xamiatinta ah ee dhoobadaasa wuxuu ka helay qooman qolo qowman min alaqwaam ummad ummadaha ka mida baa meeshii loogu tegay qulnaa waxaan nidhi marka yaa dalqarnayn dalqarnaynow imaa an tucadiba kuwan inaa cadaabtid oo laysid wa imaa an tattakhida inaad yeelatid fiihim dhexdooda xusnan wanaag inaad hanuun iyo khayr iyo iimaan ugu yeedhid oo ay qaataan laba mid wey inay xumaadaanoo maare loo waado oo wa imaa an tucadibahum inay toosnaadaanoo wa imaa an tattakhida fiihim xusna labadaa dee midkood qolo gaalaa bay ahaayeen waa la doorgeliyey ama laabaa la yidhi ku jihaad ama islaamnimada ugu yar qaala wuxuu yidhi amaa man axadka dalama dulmi sameeya fa sawfa saman dambaan nucadibuhu cadaabi doonnaa gaalnimo qofkii ka foqi waaya waanu dilaynaa horta isaga waa dili doonnaa markaan dilnaha nagu saa ku dhintana uma yuraddu waa la celin doonaa ilaa rabbihi rabbiga intay ka abaa loo celin doonaa fa yucadibuhu rabbina waa cadaabi doonaa cadaaban nukuraa cadaab daran oo jahannama ah baa ilahay cadaabi doonaa annaguna cadaabka adduunkoo dil ah baanu dilaynaa gaalnimo ku dhinto ilaa weligii ka soo bixi maya cadaabkay rabbina cadaabka weynaaba hadhowti aakhiro ku cadaabaya qur-aanka cajaa'ibtiis waxaas oo aynaa inagu ku soo dhoweyn baa qur-aankeennu inoo ka warramaya duqarnayn wuxuu yidhi wixii loo sheegay ummadahu la kulmay safarradou galay waxaa qur-aankii baa inoo caddaynaya qoladii gaalooda sidaasaan ula dhaqmaynaa bay wa amaa man axadkii aamana rumeeya oo camila camal fala saalixan camalan saalixan camal wanaagsan falahu kaa waxaa u ahaaday jazaa-un in la godaya in la kordhigo qiraa'aadka ku jiray ka mid tahay falahu waxaa u ahaaday alxusnaati wanaagsanayd jazaa abaalmarin darteed jazaan xaalay tahay falahu waxaa u ahaaday jazaan jazaan ilxusnaa jazaa abaalmarin awgeed alxusnaa baa u ahaatay tii wanaagga badnayd waa jannada qofka iimaan iyo camal saalixa laga helay abaalkiisu waa janno kaasna wa kaas buu yidhi wasanaquulu lahu waxaana u dhihi doonnaa min amrinaa amarka yaga yusraa fudayd wuxuu yidhi kaas arrimaha yaga xaggoodana waa u fududaynaynaa ku mashaqayn mayno wax dhibaatay dhibaateeya wax dhibaya u dhiibi mayno waa u sahlaynaa saasaan ula dhaqmaynaa wasanaquulu lahu waxaan u dhihi doonnaa min amrinaa amarka yaga xaggiisa yusra waa u sahli doonnaa wey adduunka intuu joogo waxba ku mashaqayn mayno wuxuu doortay marka dadka in diinta loogu yeero kii rumeeyana uu arko kii rumayn waayana uu arko kii rumeeya mucaamaladaa wanaagsan iyo sidaasaa loola dhaqmay kii kalena cadaabkaas waa u yaalla adduun iyo aakhiraba qoladaa halkaas ugu tiri uma atbaca sababa wuxuu raacay bimacnaa salaka dariiqa waddo kale u raacay ciidamo wataa ilaahay baa haddiiba gaarsiinaya meesha bijundihi naxwa almashriq mara kana wuxuu aaday qoraxdu meesha ka soo baxdo buu dariiq kale u raacay hal mar buu saa u dhaqaaqayaa xataa idaa balaqa marku gaaray madlica shamsi qoraxdu meesha ka soo dhalato adduunka inta camiran meesha u dambaysa oo la yidhaahdo jihata sharqi qoraxdu meesha ka soo dhalato qofka isagu wax arkaya aragtidiisa sida la-ah meesha u dambaysa wajadahaa waa helay qoraxdii tadlucu iyadoo soo dhalanaysa calaa qowmin qolo iyadoo kusoo dulbaxaysa qoladaasoo lam najcal aanan u yeelin lahum iyaga min duunihaa qoraxda sokadeeda sitraa asturba halkaa wuxuu ugu tegey qolo iyaga iyo qoraxdu isku bannaan yihiin oo wax asturoo qoraxda ka celinaya ma leh derbi ma haysaan guri dhixsan ma haysaan geed ma haysaan wax qoraxda kulaylkeeda ka difaacaya haba yaraatee ma haysaan waxaa kaloo lagu fasiray qoladaas ma haystaan haba yaraatee wax dhar ah oo lebisah ayaysan haysan taasna waa lagu fasiray lam najcal lahum min duunihaa sitra bine iyo dhisme iyo wax ma haysaanay dugsadaan oo hoos leh dhar ma haystaan intaba waa lagu fasiray qoladaasu meesha ugu tegay deedna adduunka maantaba maxaa ummado jooga qaawan kuwa siyaalo kale wax yara dhara qaba kuwa aan dacwadii diintu gaadhin kuwa ma garanaysaa waxba aan la socon ilaah ma ogtihiin ama mataqaanaa haddii la yidhaahdo maya dhahaya waa buux waa badan yihiin ummadaasoo meeshaa ugu teg lam najcal lahum min duuniha sidra kadalik alamru kadalik ama kadaalika sidaas oo kale sidii uu ku sameeyey qoladii ahlu mashriqa buu kuwaana ku sameeyey kii iimaan yeesha iyo kaan iimaan yeela sidii labada qolo loola soo dhaqmoo kale kadaalika alamru kadaalika waa dhihi ka dhaca qofkii iimaan yeesha wuu ka tegay qofkii gaaloobayna waa dil ilaahay wuxuu yidhi waqad xaqiiqe axadnaa waan koobnay bimaa ladayhi waxa agtiisa ahaa dulqarnayn khubraa cilmi baan ku koobnay hoos ogaansho ayaan ku koobnay ilaahay saasuu yidhi subxaana wa tacaala waqad axadnaa bimaa ladayhi khubraa axwaashiisa akhbaartiisa ciidamadiisa hubkiisa arrimihiisoo dhan annagaa ilaahay wuxuu yidhi hoos u og uma atbac sababa safarka saddexaad wey bari iyo galbeed waa tegi labadaa qolo ku arkay sabab kale raacay dariiq kale wey sabab hadduu raacay dhanka shimaalkuu aaday baa leeyihi buura dhaadheer xaggood meel ah xataa idaa balaqa markuu gaaray bayna saddayni labadii saddi labadii derbi oo dheerdheeraa labadii buurood halkaa markuu gaaray waa meel ku taalla baa layidhi ardu bilaadi turki oo dhanka xigta armeniya iyo azerbaijaan armeniya soo lama yaqaanada iyo azerbaijaan saddigu waxa weeye alxaajiz bayna shayin labada shay xaajiska u dhexeeya waa laba buuroodoo waaweyn ba ahayn baa lii halkaasuu tegi halkaa markuu gaaray wajadda wuxuu helay min duunihimaa maxaan dhahnaa min amaamihimaa hortooda dee laba buuroodoo dheerdheer oo karin ka bannaan tahay weeye iyaguna aada u dheerdheer gudaha intaan la gelin gudaha ashishe yaajuuj iyo maajuuj baa joogee min duunihimaa hortooda sokaba min amaamihimaa intaan gudaha loo gelin xagga isagu ka yimid oo meeshu u socdo horteeda ah ama min qibalihimaa xaggaan hore wuxuu ka hela qowman qolo qoladaasoo laa yakaaduuna aan uba dhowaanayn yafqahuuna inay fahmaan qowlan wax la yidhiba inay fahmaan qole wax la yidhiba aan garanayn si kastoo loola hadlo buu ka hela waxaa adduunka ku nool ummad ilaahay carabkooda la garan mayo luqadooda waxaan ahayn ma yaqaanaan ilaa dhib in loo maro mooyaane luqadoodu waa qariib fahamkoodu waa fahmo culus yihiin bulshada kuma dhex jiraan turjumaan in la helo maaha si kale loo fahmi maayo qoladan baa meesha laga hela qoladii waxay dhaheen qaaluu waxay dhaheen yaa dalqarnayn waa nin la yaqaan ninku war yaa dalqarnayn inna ya'juuja wa ma'juuj labadaa qolo ya'juuj iyo ma'juuj mufsiduuna kuwa fasahaadinabay fi lard oo waaba la hadleen sootay adeer lala waxay fahmayaan male hadda ama turjumaan ama ha keeno ama dhib ha lagu fahmee waxa weeyaan waa sidaa laynoo ku sheegay wey qur-aanku labadaa qolo bay dacwo ka yihiin qoladan laftooda dhibaataysan ya'juuj iyo ma'juuj dhulkay fasahaadinaya waa laba qabiil oo waaweyn oo dee nebi aadam dadkii ka farcamay wey oo niman dhib badan ah oo dhaadheer oo khatar ah mid aada u gaaban mid aada u dheer wax kastay leeyihin baa lagu dhahayaa dhulka waxay ku fasahaadinayaan dadkay laynayaan xoolahay dhacayaan shar oo dhan bay samaynayaan binu aadamka xataa hilibkiisa inu cunayeen baa la tilmaamaya dhirta iyo daaqa iyo roob meeshuu do hal mar bay waxo dhan xaaqayaan geedaha qalan hal mar bay hujinayaan waxay ku dhaheen marka fahal najcalu ma kuu yeelnaa laka adiga kharajan kharash kharash baan ku siinaynaaye dhulka hadda waa garatay azerbaijaan iyo armeniya haddii la sheegay soona turkiyaa la joogaa dadkan dacwoonaya waxa weeye waxaa lagu tilmaamaa jamhuuriyadahan ruushka ka uu xukumi jiray xuduuddaas kharash baanu ku siinaynaa iyo kharaaj ma kuu yeelnaa calaa an tajcala inaa yeeshid baynanaa annaga iyo wa baynahum qoladan ilaa labadan buuro dhexdooda kasoo ka soo degaan qoladaani inaa yeeshid darteed saddan sad iyo derbi adduunkan waa aragtay qole derbi iska dhisanaysa oo dhahaysa dowlad hebel baan iska celinaynaa iyo inaan naloo soo gelin baan rabnaa iyo derbiyo dhaadheer xuduudda laga galan iyo waxaas waxaan doonaynaa kharashan aan ku siino halkaana aad ka nooga dhistid derbigaa dheer oo nimankaa sharkooda isa noo soo daadan xoolaha qaado si tartiiba oo dadka sida loola hadlo wanaagsan bay ula hadleen inuu waxuu bixinayaanna uu ka qaato qaab nidaam noocaasi kula hadleen qaale wuxuu yidhi maa makannii wuxuu imakaniyey fiihi dhexdiisa rabbii rabbigay maa midka maa makannii kow imakaniyey fiihi dhexdiisa rabbii rabbigay baa khayrun ka khayr badan ilaahay wuxuu aniga ii dhiibay oo awood ah oo xoolo ah oo boqortooyo iyo mulki ah baa ka fiican waxa aniga hadda ii magacaabaysaan oo xoolo ah uma baahni wey xoolaydinka qaadi mayee faaciinuunii waxaad iigu kaalmaysaan biquwatin awood ciidan ii keen shaqaale ii keen gacnaha rag ka shaqeeya baan doonayaa ajcal waan yeelin baynakum idinka iyo wa baynahum iyaga dhexdooda radmaa derbigaas ayaan dhigayaa saddi adag ayaan meesha dhigayaa dhufays adag xaajis weyn ayaan meesha dhigaya oo lama maraan ah xoolo ma raba buy madax xoola waxa weeye dadnimadiisay tusaysaa qofka madaxda hadduusan mar xoola danaynayn waa hogaamiye fiican oo dadka waxooda ilaalinayo misna anaaba idinku tadawucaya baahidaa u baahan tahay qofka madaxda u dha anaa qabanaya waxaana anaa idiin qabanaya xoolihiinnana ma rabo keliya caawinta waxaan rabaa shaqaalaha aatuunii waxaad ii keentaan zubara alxadiidi birta googa-eeda qidca qidcooyinkay jaanjaamaha gabalyada birta ii keena waa loo keenay baa meesha ku jira waa loo soo dhoobay waxaa biro la ururinayo yaryarka ah iyo jaamaha waxaasaa loo soo urushay xataa idaa saawaa markuu ekeeyey dulqarnayn dhismihii bayna asadafayni qiro kalena waa jidhaay labadii dhinac labadii jaanib laba buurood oo sibsiboo saa u taagan weeye meeshu marka daloolkan sida labada usluwaanoo kale dhexdooda haddii la dhisayo dee kor baa loo dhisayaa ilaa laga gaarsiiyo kor markuu la simay saawaa bayna asadafayn labadii jaanib ee buurta labada buurood markuu dhismihii dhexda uu ka waday oo meeshii daloosho karinta ahayd uu gaarsiiyey ou la simay labada buurood karinta udhexaysay qaale wuxuu yidhi unfuquu buufiye afuuf afuuf afkaa maahee bahala waxaa jira saad loo buufinayo oo dabka hal mar saas maaragtay iskugu shidaya oo mishinno ah waxaa wuxuu yidhi ku ku istaara ku afuuf birihii baa awal saa laguu xili dhuxul iyo qoryaa lagu shiraya markaasaa waxaa lagu shubayaa nuxaas la dhalaaliyo saa u da'aysa markaasay waxay isla noqonaysaa sibsib meel la salaaxadoo kale oo aan qofna kori karin derbi dheer oo kale ah oo wada macdan biro iyo ah waxa weeye nuxaas la dhalaaliyey iyo dhuxul iyo qoryo laisku dhalaalay bay noqonaysaa wax taaban kara iyo wax fooli kara midna aysan jirin waa laisku shidayaa xataa idaa jacalahu markuu ka yeelay naaran maxay ka dhiganta ka naari dab oo kale markuu ka dhig waxay isla shidmeen qaala wuxuu yidhi aatuunii waxaad ii keentaan gadaal u soo bood qidran qidr ii keena qidr hal ii keena waa daamir oo kale waa nuxaas ufriq shubeen calayhi dushiisa qidraa qidr ku shubeen labadaba ku waa waa ku camal falayaan aatuunii iyo ufriq labadaasaa u baahan waxaad siisaan buu yidhi qidran waa maxay nuxaas ii keena dabka inta laga basiy saa u da'aysa oo meesha sidaa loogu dhalaaliyo ufriq calayhi ku shubeen qidran baan ku shubaya nuxaas la dhalaaliye baan ku shubaya waa loo keenay waa laisdul saar saaray waa lagu shiday ilaa fiiddi u sarraysay baa la gaarsiiyey hal mar baa fantaxdii waa la xira qoladii halkaas baa lagu xabis wixii baa isku dhegay ilaahay wuxuu yidhi fama staacuu ma awoodayaan kuwii mufsidiinta ahaa an yadharuuhu inay ka soo kor noqdaan oo soo fantaan oo soo fuulaan ilaa meeshaan waana meel dheer waana meel sibsiba wama staaacuu mana awoodaan lahu derbigaas naqbaa daloolin mana daloolin karaan mana fuuli karaan labadan buuroodna awalba ilaahay kuwa u sameeyey waxay ahay khatar ah oo wax fuuli kara aysan jirin marka meel la daloolin karana maaha si kas haddii la yeelo iyo qalab kas haddii lala yimaado meel laga soo dhici karana ma aha meel dhexdeeda inta la daloosho laga soo dusi karana ma aha wama staacuu an yadharuuhu wama staaacuu lahu naqbaa qoladaas sidaasaa loo gala sadigaas adag buu ku xidha adduunka qolada dhahaysa marka adduunka maanta meel kasta waa la marada ummaddanoo meel degan oo joogto oo dhaqmayso oo meel ku odafaysan ma hayno waa iyaga cilmigooda intaasa cilmigooda usan dhaafaynin laakiin way jidhaa wixii shar badanba in la yidhaahdo waxaani waa dee qoladaas oo kale ya-juuj iyo ma-juuj oo kale qolooyin badan oo dhib badan baa adduunka yimid sida kuwii tataarka la dhihi jiray iyo kuwa yaa la mid a wadaaddo maray baa jira waxaani hadba qoladii timaado sidoodoo kale adduunka kharibto unbaa iyagiioo kale ka dhigane kuwaas halkaasay ku idlaadeen laakiin axaadiisii baan hadda gaaraynaa marka tilmaamaysa inay weli meeshoodii ku oodafaysan yihiin qoladaas marka qolo kharibaad badan oo dhibaato badan bay ahayd oo shar badan waa laba qabiil oo waaweyn oo tarankii nebi aadam ah binu aadam weeye cid kale maaha jin iyo wax kale maaha ya-juuj iyo ma-juuj baa la yidhahdaa inna ya-juuja wama yaajuuja wamaajuuj iyo ya'juuja wama'juuj tii loo akriyaba soomaalidu dhab makanaa waxay dhaheen yuug iyo wamaayuug way yidhaahdaanoo jiinkaasi waxaasaa ku mulaha dadka dadka xoogaa waxay si kale u akhriyaan marka ama waxay la yaabaan bay waxay dhahaan waxaa meesha soo galay waxaanoo ama dar ah ama ciidanoo yuug iyo wamaayuug ah baa meeshii midba ku dhahaya marka waxaa la yidhaahdaa yajuuj iyo majuuj baa la yidhahdaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxau ilaahay noo qisaynayaa dulqarnayn marka dulqarnayn wuxuu yidhi qaala dulqarnayn wuxuu yidhi haadaa derbigan aan dhisay raxmatun waa naxariis oo min rabbi rabbiga xaggii ka ahaato naxariis iyo nicmo xag rabbi ka timid wey weeye buu yidhi madaxdu waxay ku faanaan anaa sameeyey iyo anaa qabtay iyo anaa halkaa maray iyo aniga haddaana jirin iyo baddaa ma gelin waxaan maaragtay waa raxmatu min rabbi buu yidhi faidaa jaa'a markuu yimaado wacdu rabbi rabbiga yaboohiis oo goormo ah inay soo baxaan ya'juuj iyo ma'juuj oo qiyaamadu markay dhacaysa agteeda ah jacalahu ilaahay wuxuu ka yeelayaa derbigaan aan dhisay dakaa'a waa ilaahay ka dhigaya mid dhulka lala samay dukun daakun wey iyaduna waa dakaa waxa weeyaan waa dhulka mid lala simay oo burburay oo inuusan meesha derbiba ka dhisnayn oo kale ah baa laga dhigaya ilaa qoladaana la rabaa inay soo yaacaane wuxuu yidhi wa kaana wacdu rabbi rabbiga yaboohiisuna wuxuu ahaaday oo ah yabahaas derbigan in mar la kharaabin doono san weligii dhisnaan doonin rabbiga yaboohiisuna wuxuu ahaaday xaqan xaqaa mid xaqa oo dhaba ayaa rabbiga yaboohiisuna ahaaday haddaba xadiidkan aan qisadan kusoo gebagabayno xadiidkani waxa weeye waa xadiidka uu warinaya imaamu axmed imaamu tirmidi sanadkiisu waa xasan ibnu maaja ibnu abi xaatim ibnu xibbaan xaakimka wa saxaxahu ibnu mardawey walbayhaqiy abi hurayra laga warinaya radia allahu canhu xadiidku waxa weeyaan nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam labadaa qole yajuuj iyo maajuuj dhulkay fasahaadinayaan waxay maalin kasta qodaan derbigii la dhisay markay u dhowaadaan inay qoraxda shucaaceeda arkaan ilaa meel bay ku odafaysan yihiin oo derbiyadan dheerdheer bay ka shisheeyaan baa ninkii hogaaminaya wuxuu dhahayaa iska noqda intaan yaroo noo hadhay berri baan meesha ka qaadaynaaye sidaas bay ku noqdaan birri bay yimaadaan mise waa shaqadii ay qabteen oo dhan waa la soo ceshi derbigu waa meesha ugu adkayd buu maraya markii muddadii loogu talagalay dhammaato oo ilaahay doono inuu ummadda kusoo dul saaro way qodayaan maalinta dambey ka noqonayaan ninkii madaxda u ahaaba waxu dhahaya berri baan intaan ka takhallusaynaa insha allahu buu markaa dhahaya awal insha allahu ma dhihi jirin maalintaasay soo noqonayaan dambe mise siday uga tageen weeye shaqadii wax yar baa ka hadhay way qodayaan dadkay ku soo baxayaan biyahay cabbayaan dadku waa ka cararayaa godad baa laga gelayaa leebab bay cirka u ganayaan saa leebabkii oo waxaa soo noqonaya dhiig ka da'ayo leebkii sidoo cid ku dhacay isagoo dhiig wato soo noqonaya kaase waxay dhahayaan qaharnaa man fil ard dhulka wixii joogay waa ka adkaan wacalownaa man fi samaai wixii cir jirayna waa ka adkaan markaasaa ikibraan baa ilaahay wuxuu kusoo dirayaa naqafan fii aqfaa'ihim jeegada baa bahalkan dixrigan waaweynoo geela gala maxamed ciise oo kale sangaal alij kaasoo kale bal waxaa daciifkabaa lagu salladayaa baa lagu salladaya markaasuu halkaa ka gelaya waa baaba'aya xadiid bukhaariiyo muslim ku yaalla wuxuu ahaa nebiga hameen baraarugay calayi sala sl hurdada ka soo kaxay isagoo wejigu guduudan yahay kaasuu nebigu wuxuu dhahay laa ilaaha ila allah weylun lilcarab halaag wuxuu u sugnaaday reer carbeed min sharin qad iqtaraba shar soo dhowaaday darti maanta waxaa laga furay derbigii ya'juuj iyo wama'juuj midla haadihi intaanoo kale meel yaroo dalool yar intaasaa u baneeyoo kale intaasoo kalea maanta la dalooshi markaasay saxaabadu waxay dhaheen yaa rasuula allah ma halaagsamaynaa wa fiina saalixuun dadkii saalixiintaha iyadoo nagu dhex jiraan wuxuu yidhi haa nacam idaa kaura alkhabr xumidu hadday badato saalixiintii iyo dadkii wanaagsanaa dhooban waa ummadda la halaagaya ama cudur ha lagu keeno ama aafo kale ama bele kale ha lagu salladay marka qolada noocaasa markay yimaadaan badda markay yimaadaan biyay imaanayaan bad bay imaanayaan baddaa nebigu waaba sheega magaceeda calayh isalatu wasalaam caaradkoodaa baddi fuuqsanaya aakhirkoodana waxay dhahayaan halkan ma waaba biyo ku jiri jireen ama waaba biyo ku jiri jireen halkan qolo noocaasa wey qolo dhib badan oo noocaasa weeyaan tiradiina ka batay dajaal baa horta marka hore yimid dajaal waa waa la dilay nebi ciisaa dilay waa waa dhimanayaa nebi ciise mu'miniintiiba wuxuu la fuulayaa buuraha dushooda isagoo kuwan beladaa laga cararayo xoolihii markay cunaan oo baddi cabbaan oo geedihii cunaan oo wax kasta sameeyaan oo dadkii ka adkaadaan keliya maka iyo madiine tegi mayaanay meelahaasi nebi ciisey dadkii la joogayna ay dibiga madaxiisu dibi madaxiis hilib male moogta way waxay ka jeclaanayaan boqol diinaar oo lacagta dahabka ay adag inay mid dibi madaxiis ay helaan oo ku gataan boqol diinaar ilaahay buu markaas baryayaa markaasaa qoladan dixiriga lagu salladaya sanka iyo dhagaha iyo jeegadu ka gelaya waa baaba'aya nebi muuse nebi ciisa markaa buurihii ka soo degaya dadkii raacay say meel ay cag dhigaan bay dhulka ka waayaan meel kasta baktigoodii baa yaalla iyo qurunkoodii markaasa isna ilaahay baryaya ilaahay roobbuu keenaya ma ilaahay shimbirow keenaya shimbirahana meydkii dallacaya sida wiishkii wixii waaweynaa shimbiraha waaweyn baa saa u qaadaya badday ku tuuraya misna meeshii laga qaaday waxaa yaalla dhacaankoodii wixii markaasaa misna ilaahay wuxuu keenayaa roob roobkii baa dhulkii dhaqaya kal mir-aati muraayadoo kalea dhulkii noqonaya dhulkii baa la dhahayaa midhahaadii iyo dhirtii soo saar barakadaadii soo celi xabadda rumaankaa ummad badan baa maalintaa cunaysa hal xabba ku filnaanaysa hoolahaa la barakaynaya caanahooda iyo geela iyo ariga hal neefoo geela baa jameecad tiro badan ama qabiil dhan caanaheeda cabbaya goor sidaa xaaladdu tahay baa ilaahay dabayl macaan soo diraya markaasay dadkii mu'miniinta kilkilooyinka ka gelaysa qof kastoo ay taabato naftay kasii qaadaysaa mu'min iyo muslim kasta dabayshaan yarta ah waxaa haraya dadka kuwa u shar badnaa oo gaalo ah baa dhulku ku haraya yatahaarajuuna fiiha tahaaruj alxumur dameeraha say isku cayrsadaan o kale ama isku fuulfuulaanoo kale iyagoo ah kuwaa iyadoo wax qof allah allah dhahaya uusan joogin dhulka oo wixii iimaan lahaa wada dhinteen baa markaa fa calayhim kuwaa dushooday taquumu saacatu qiyaamada ku duldhacaysaa sidaasaa xaalku noqonaya darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab